subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o e barnaamijka saakiya caalamkaoo idinkaga imanaya washington waa subaxnimo jimcaha bisha abriil waa labiyo toban sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magaalo ku taalla swiden oo ay soomaalidu ku badan yihiin oo la sheegay in dembiyada ay dhallinyaradu geystaan ay hoos u dhaceen qaar waajada naftoodii ku waayey kuwa waxaa jira xabsiyo dhaadheer loo jaray oo xukunada dhaadheer soo dhammaystay marka waxaa jira laakiinse kuwa isdabaqabateeyey oo markii arkay noloshan adag ay ku nool yihiin markaasi isbedelay oo ka baxay dhibaatada iyo gaangiska qaarna waday ka haajireen dalka oo waxay aadeen waddamada kale ee yurub halka kuwo kale oo badanna ay waalidkooda u dhaqanaadiyeen
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya ayaa shalay kulan miro dhalay ku yeeshay magaalada nairobi sidaas waxaa sheegtay madaxtooyada soomaaliya oo war qoraal ah ka soo saartay kulankaasi labada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo william ruuto ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal amniga xuduudaha soomaaliya kenya dagaalka ka dhanka argagixisada iyo deris wanaagga labada wadan iyo xasiloonida gobolka ayuu intaas ku daray qoraalka ka soo baxay villa soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa safarkaasi ku tegay nairobi shalay kadib markiiuu martiqaad ka helay madaxweyne ruuto madaxweyne ruuto iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka shaqaynaya dadaallo ay ka dhex wadeen soomaaliya oo iyo etoobiya oo ku saabsan xalinta xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhalatay safkaradkii kowdii bishii janaay ay wada gaareen etoobiya iyo somalilan sida ay sheegeen saraakiil codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan la ogolayn inay arrintaas kala hadlaan saxaafadda hase yeeshee kulanka shalay dhacay ayaan rasmi ahaan labada dowladood midkoodna u shaacin inuu si gaara ula xiriiray xiisadaas sidoo kale kulanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalintii shalay ay ku ekayd muddada ay dowladda federaalk soomaaliya u qabatay etoobiya inay ku xirto qunsuuladeeda hargeysa iyo garoowe somalilan iyo puntland ayaa labaduba hore u sheegay in amarka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya uusan khusaynin ruushka jarmalka iyo britain ayaa khamiistii ku booriyay wadamada bariga dhexe inay isxakameeyaan xili ay sii xoogeysanayso xiisada u dhaxaysa israel iyo iiraan iiraan ayaa ku eedeysa israel weerar cirka ahaa oo kowdii bishan lagu bartilmaameedsaday qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada dimashik ee caasimada dalka syriya weerarkaas ayaa lagu dilay jenaraal darajada sare ka haya ciidanka qalabka sida ee iiraan iyo lix kale oo dhammaantood ahaa saraakiil ka tirsan militariga iiraan israel weli ma aysan sheeganin mas-uuliyadda laakiin hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullah cali khumeyni ayaa khudbad uu arbacadii jeediye ku yidhi israel waa in la ciqaabaa waana ay noqon doontaa ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa isna sheegay inay waxyeelayn doonaan cid kasta oo isku dayda inay waxyeelayso diyaaradaha diyaaradda luftaansa ee dalka jarmalka oo ka mida laba diyaaradood oo laga leeya galbeedka oo tegi jiray tehraan ayaa hakadkii ay ayaa kordhiyay hakad ay geliyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen caasimadda iiraan ruushka ayaa isna uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan israa'iil lubnan iyo dhulka reer falastiin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington o j simson xidigii kubadda cagta ee maraykanka jilaana ahaa oo sannadkii kunyoaaaoyoaashantii lagu waayey dilka xaaskiisii hore inkastoo maxkamad madani ay ku heshay inuu sabab u ahaa dhimashadeeda ninkaasi oo goor dambana xabsiga loo dhigay xatooye iyo afduub ayaa shalay geeriyooday waxa uu ahaa toddobaatan iyo lix sano jir waa tan warbixin ay royters ka qortay oriental james simpson oo ku dhashay san francisco sagaalkii julaay kun iyo sagaal boqol afartan iyo toddobadii o j simpson ayaa xeerbeegti maxkamadeed oo fadhiisatay magaalada los angeles ay ku waayeen waxa ay saxaafaddu ugu yeertay dacwaddii qarniga simson waxa uu dhintay arbacadii kadib markii muddo uu la xanuunsanaa cudurka kansarka sida ay sheegeen qoyskiisa oo farriin soo dhigay baraha bulshada oo jay simsom waxa uu ka baaqsaday xabsi inuu galo kadib markii dilkaasi lagu waayey waxaana uu la xiriiray markii xaaskiisii hore nicol brown simson iyo saaxiibkeed ronald goldman lagu tooriyeeyey los angeles goor dambe ayaa simson uu sagaal san oo xabsi ah galay kadib markii lagu helay inuu sannadkii labada kun iyo siddeeddii uu ku lug lahaa xatooyo iyo laba qof oo ka ganacsada alaabada xusuusta leh ciyaaraha oo hoteel ku yaalla magaalada las vegas ee gobolka nevada lagu afduubay simson waxa uu ahaa mid ka mid a ciyaaryahanada kubadda cagta maraykanka ee n f l la yidhaahdo kuwooda ugu caansan sannadihii lixdameeyadii iyo toddobaatameeyadii inkastoo carruur ahaan uu qabay iin saamaysay korriinkiisa haddana waxa uu noqday mid ka mida ciyaaryahanada n f l kuwooda ugu orodka dheereeya waxaana uu u ciyaari jiray jaamacadda university of southern california waxaana uu ku guulaystay abaalmarinta koobka ugu caansan ciyaaraha jaamacadaha ee lagu magacaabo haysman trophy kadib markii uu guulo ka gaadhay kooxaha heerka koowaad ee n f l isagoo u kala ciyaaray kooxaha buffalo bills iyo san francisco fortinaineres waxaa o j simson magaciisa lagu daray liiska xirfadlayaasha caanka ku noqda xirfaddooda loona yaqaano pro football hall of fame simson waxaa caanimadiisa kubadda n f l u weheliyey isagoo ahaa jilaa wax ka dhigay filimka naked gan sidoo kale waxa uu ahaa jilayaasha xayeysiiya agabka ganacsiga siiba garoommada intaasi oo dhani waxay isbeddeshay markii la helay meydka la tooriyeeyey ee nicol brown simson iyo goldman bannaanka hore ee gurigeeda oo ku yaala magaalada los angeles bishii juun labiyo tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii simson markiiba waa laga shakiyey waxaana booliisku ay ku amreen inuu isdhiibo laakiin shan maalmood kadib dilka simson waa uu baxsaday isagoo uu la socdo nin ay kubadda wada ciyaari jireen waxaana uu watay baasaboorkiisa wuuna isqariyey kadib markii ay booliisku cayrsadeen in muddo ahna waxaa iscayrsigu uu ku soo dhammaaday gurigiisa halkaasi oo lagu qabtay waxaana lagu soo oogay inuu dil geystay waxaana halkaasi ka bilowday mid ka mid a dacwooyinka ugu yaabka badnaa qarnigii labaatanaad waxayna dacwaddu astaan u ahayd dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay in nin caan ah oo taajir ah madowna ah lagu soo eedeeyey dilka xaaskiisii hore oo caddaan ahayd una dilay masayr kadib markii ay iska furtay dacwad oogista ayaa ku dooday in simson uu nicool u dilay masayr darteed waxaanay soo bandhigeen dhiig timo iyo baadhitaanno la xiriirinaya dilka simson qareennada difaacayeyse waxay ku doodeen inay ku masabiteen booliis caddaan ah madaxweyne bill clinton ayaa ridistii xukunka ka daawanayey t v-ga isagoo ku sugan aqalka cad dadka madow ee maraykanka ah waxay u arkayeen nin dhibane u ah booliis midab nacayb uu ku jiro halka dadka caddaanka ah ay aad ula yaabeen markii dembiga lagu waayey looyarada simson waxaa ka mid ahaa xubno caan ku ah xirfadda sharciga maraykanka sida johnny cochran alan darshafis iyo f lee bailey kuwaasi oo ka xeelad badiyey looyaradii dacwad oogista dacwad oogista ayaa qalad xusuusta gala sameeyey kadib markii ay simson u sheegeen inuu gashto galaafis ama gacangashi uu dhiigmarsan yahay oo laga helay goobta uu dilku ka dhacay iyagoo ku kalsoonaa inuu la ekaan doono simson gacanku dhiiglahana sidaasi lagu garan doono hase yeeshee waxaa la yaab noqotay markii simson uu isku cabbiray balse ay la ekaan weyday markaasi oo qareenkiisii johnny cochran uu ku soo xiray hadalkiisii isagoo yidhi haddii ay la ekaan weydo waa in dembiga lagu waayaa markii dembiga lagu waayay simson waxa uu ballan qaaday inuu raadinayo qofka ama dadka ka dambeeyey dilka isagoo sheegay inay bannaanka joogaan waxaana uu ku adkaystay inaannu isagu cidna dilin qoysaska labada qof ee la dilay waxay markii dambe la tiigsadeen dacwad madani ah taasoo xeerbeegtida oo ay u badnaayeen dad caddaan ah ay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii ku heleen mas-uuliyadda dilka waxayna ku takhsiireen saddex iyo soddon milyan iyo shan boqol oo kun oo dollar oo mag ah bishii oktoobar labada kun iyo siddeeddii waxaa simson lagu helay dacwado ay ka mid ahaayeen afduub iyo xatooyo hubaysan waxaana lagu xukumay ilaa saddex iyo soddon sano oo xarig ah waxaase markii dambe laga sii daayay xabsiga isagoo aan xukun ka dhammaysan waxaana loo eegay inuu xabsiga dhexdeeda ku muujiyey anshax wanaagsan warbixintii routers halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington soomaalida ku nool dalka swiden ayaa wada dadaallo ay kaga hortegayaan saamaynta rabshadaha kooxaha dhallinyarada dhex mara oo muddooyinkii dambe dalka swiden kusoo kordhay maamulka mid ka mida magaalo soomaalidu ay ku badan tahay ayaase mas-uuliyiintoodu sheegeen inay ku guulaysteen in magaaladooda ay rabshadaha hoos u dhigaan islamarkaana ay sameeyaan barnaamij ay waalidiintu qayb ka yihiin si rabshadaha hoos loogu dhigo cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa ku eegaya warbixintan waxyaabaha keenay dhalinyaradu ay kooxaha ku biiraan iyo dadaalada ay soomaalidu wadaan magaalooyin door ah oo ku yaalla qaaradda yurub iyo waqooyiga amerika ayaa rabshadaha kooxaha kala duwan dhex mara ay muddooyinkan dambe noqdeen kuwo si weyn loo hadal hayay islamarkaana keenay inay saahidaana nolosha dhalinyaro badan dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa qaarkood ay aaminsan yihiin inay salka ku hayaan arrimo kala duwan oo dhaqaaluhu ka mid yahay waa sida uu tilmaamayo maxamed cawad maxamed oo bare ka ah qaar ka mida dugsiyada ku yaala caasimada labaad ee dalka sweden ee gothenburg waxa weeye waa wax in badan soo taxnaa taariikhda sweden balse iminka ah mid meel sare maraya taasina waxay inta badan salka ku haysaa suuqa ka ganacsiga daroogooyinka oo dhallinyaraduna isku haystaan taasi waxay markaa keentaa in suuq qolo hore ay haysatay in kuwo kale ay soo galaan taasina ay keentay markaasi in dagaallo gacanka hadal ah iyo iskharijina ay bilaabanto dhalinyaro badanna ay markaasi halkaasi naftooda ku waayaan boqolaal soomaali ah oo soddonkii sannadood ee u dambeeyey uu soo haajiray waddamo ku yaala qaaradda yurub ayaa qaar badan oo ka mid ah ay sal dhigteen amaba ay degeen dalka sweden waxaana la tilmaamaa in arrintan ay noqotay mid walaac ku beertay waalidiin door ah waa kan mar kale maxamed cawad saamaynta ay ku yeelatay waxa weeye in dhalinyaro badan kolley ay naftoodii horta ku waayeen kuwo badan ay waddanka ka qaxeen oo iskaga yaaceen kuwo badani markaasi ay xorriyad la-aan ku nool yihiin oo ay iska eegayaan kuwii kale ee la dagaalamayey marna ay iska eegayaan askar iyo in waalidiin badani markaasi ay dhibaatooyin fara badan ee ilmahoodii ee ku waayeen oo noloshii ay ka burburtay walow ay xaaladahaasi jiraan ayaa haddana geesta kale waxaa jira dadaalla doora oo ay wadaan maamulka waalidiinta iyo weliba ururo ay ku midoobeen waalidiintu kuwaasoo guntiga dhiisha iskaga dhigay si ay xaaladan dhallinyarada uga badbaadiyaan mahdi cabdi maxamed oo ah guddoomiyaha degmada yaafa oo ka tirsan magaalada stockholm ee caasimada waddanka sweden ayaa ii sheegay inay qabtaan arrimo dowra oo ay ka mid tahay la shaqaynta booliisku waxyaabahaan qabanno waxaa ka mida maaragta la shaqaynta booliska iyo maaragtay waalidiinta hadda oo aan maaragtay wacyigelin siino iyo inay waalidiinta soo doontaan kaalmo ama gargaar ay kasoo doontaan xafiiska bulshada qeybta maarata reeraha qaabilsan maanta alxamdulilah xaafadan degmadan aan ka ahay maaragtay guddoomiyaha shaqaalaha xataa noo shaqeeya waxaa ku jira soomaali fara badan oo soo baratay cilmiga bulshada waxaana isku daynaa inaan maaragtay la shaqaynta iskuullada xataa inaan u samaynay wada shaqayn si maaragtay loo arko ilmaha markii ay maaragtay ay fudfudud yihiin si wax loogu qabto iyo xataa xanaanada markii ay ilmaha xanaanada ku jira dadaaladaasi uu mahadiso xuse ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay inay keentay in magaalada uu guddoomiyaha ka yahay ay hoos u dhacaan heerka rabshadaha kooxaha dhex mara kuwaasoo muddooyinkii hore farabaasku hayay runtii soomaalida xaafadan degan yaar ama degmadan yaarba degan aad aad bay u fara badan yihiin dhibaatooyinka dhalinyarada is-eryana ama isdilayana waxay soo bilaabatay ilaa labada kun iyo afariyo tobankii shan iyo tobankiia soo bilaabatay run ahaantii annaga aad iyo aad bay noogu badneed waagii hore laakiin hadda xoogaa way naga yaraatay oo waxqabadka iyo howlaha aan ku wajahayno dhalinyarada ayaan si xoog leh maaragtay xukunka aan hadda maanta inta ka hayo aan ugu ziyaar laakiin run ahaantii aad iyo aad bay u badneed dilitaanka dhalinyarada isdirayso iyadoo qayb ajaanibana ay jiraan qayb soomaaliyana ay jiraan muddooyinka ugu dambeeyey hadda waddanka sweden oo dhan waa magaalooyinka waaweyn way ka dhacdaa hadda xalay waxaa ka dhacay degmo kale oo ku taalo stockholm geeskeeda in aabbo lagu dilay wiilkiisa hortiisa oo ah maaragtay soomaali maaha laakiin waa qof kaloo ajnabiya dhibaatooyinkaas aad iyo aad bay noo noo saameeyaan falalka rabshadaha watee dhalinyarada dhex mara oo ah kuwa muddo soo taxnaa islamarkaana marka laga yimaado dhalinyarada ku biiraya ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kaloo ka soo baxaya amaba fikirkooga beddelaya maxamed cawad oo bara ka ah qaar ka mida dugsiyada magaalada gothenburg ayaa ii sheegay inay jiraan dhalinyaro ka tirsan dugsiyada uu macalinka ka yahay oo jidkan maray way jiraan dhalinyaro fara badan oo ah kuwan anagu iskuulada xataa iskuuladan aanu waxbarashada ka dhignay kamid ahaayeen inay ku biireen dhalinyaradaasi qaar waa jira naftoodii ku waayey kuwa waxaa jira xabsiyo dhaadheer loo jaray oo xukunada dhaadheer soo dhamaystay marka waxaa jira laakiinse kuwa isdabaqabateeyey oo markay arkeen noloshan adag ay ku nool yihiin markaasi isbedelay oo ka baxay dhibaatada iyo gaangiska qaarna waabay ka haajireen dalka oo waxay aadeen wadamada kale ee yurub halka kuwo kale oo badanna ay waalidkooda u dhaqan celiyeen wadankii hooye arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo weliba inay dhalinyaradu waxbarashada ka boodaan ama aanay dugsiyada dhammaysan ayaa ay dadka qaar arrimahan u dacal saaraan waxaana meelo badan oo dunida ka mid ah ay qayb ka yihiin waxyaabaha dhalinyarada jidkan ku riixa haddaba ma jiraan barnaamijyo si gaara ula xidhiidha nolosha dhalinyarada mahdi cabdi maxamed guddoomiyaha degmada yaafa oo aan su-aashaasi weydiiyey ayaa ii sheegay inay jiraan barnaamijyo arrintan lagula tacaalayo oo ay ka mid tahay in dhalinyarada shaqooyin la siiyo xilliga fasaxyada darteed waxaa dhacday inaan carruurtii aan siino shaqooyin saddex saddex isbuuca marka kuleylaha lagu jiro xagaaga marka lagu jiro christmaska ama new yearka waqtiyadaas oo fasaxa ay yihiin midda kalena waxaa jiro wacyigelin fara badan oo loo qabto dhalinyarada markay noqoto maaragtay masaajidada oo kale aad iyo aad baa maaragtay looga wacyigaa xagga degmadana waxaa jirto meelo oo dhalinyarada ay tagaan oo lagu maaragtay looga caawiyo xagga maaragtay layliga oo kale ama looga caawiyo waxyaabaha qale sida gaariga oo kale leysonka qaadashadiisa drawal lesonka sida isay u qaadan lahaayeen iyo horumaradaas ayaa ka jira midda kaloo jirtana waxay tahay waktiga xilliga samarka maaragtay kulaylaha in waalidiinta iyo caruurta la banaan bixiyo meel la geeyo baadiyaha maaragtay kusoo wakti qaataan waalidiinta oo culays badan ee arrintan ka soo fuulo ayaa uu jiraa sida uu mahdiyi sheegay barnaamij ay waalidiintu qayb ka yihiin oo ay xilliyada fasaxyada toddobaadka sameeyaan waxaa kaloo jiro bulshada ururo soomaaliya ururo maaragta ayaa jira ay ku midoobeen waalidiinta soomaaliyeed ururadaas ay ku tala qaataan waxaa jirta inay habeenadii sabtigii axadda week endiga maaragtay ay wareegaan waalidaas waxaan u samaynay goobo ay ku kulmaan ay kula wareegaan ay isku kala warqaataan laakiin midda ugu muhiimsanaa waxay tahay in haddii waalidka uu dareemo in ilmihiisa ama uu ku arko waxyaabo qaldan inuu la soo xiriiro xafiiska bulshada arrintan ayaan ahaynaa mid ku kooban dalka sweden hase yeeshee sidoo kale xaalatan oo kale ah ayaa xilliyo kala duwan ka soo jiray magaalooyin ay soomaalidu ku nool yihiin oo ku yaala qaaradda yurub iyo waqooyiga ameerika kuwaasoo waalidiin doora oo soomaaliya rabshadaha noocan ah ay carruurtooda saahideen
mahadsaneed cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo soo jeediyey warbixintaas ku saabsanayd xaafad ay ku badan yihiin dadka soomaalida magaalada stockholm ee dalka sweden oo sheegay in dembiyada ay ku lugta leeyihiin dhalinyaradu ay hoos u dhaceen halkaad nagala socotaan waa voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa nala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
wacalow wanaagsan dadkiinba khiyaastana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba turkiya ayaa xadiday dhoofinta badeecooyinka kala duwan ee israa'iil salaasadii ilaa xabad joojin lagaga dhawaaqayo gacanka qasa sida lagu daabacay wakaalada wararka ee royters arrinkan ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay oo ankara ay ka qaaday israa'iil lixdii bilood ee duqayntu ka socotay qasa israa'iil ayaa sheegtay inay ka jawaabi doonto tallaabooyinkan badeecadda bacriminta iyo shidaalka diyaaradaha iyada oo ay iyaduna xadidayso waxa soo saarka turkiya dhawaaqa turkiya ma ku cadaadin doonaa israa'iil inay wax ka bedasho siyaasadeeda la xidhiidha falastiin ama dagaalkaba turkiya se tallaabadan uu qaaday ma ku filan tahay wixii laga filayay maadaama oo turkiga uu yahay ama ka mid yahay wadamada awoodda leh ee dunida islaamka iyo gaashaanbuurta neeto labadaba barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo turkiya ayaa cambaaraysay dagaalka qase ee israa'iil qaaday weerarkii toddobadii bishii oktoobar kaasi oo ay kaga jawaabaysay weeraradii xamaas ay la beegsatay koonfurta israa'iil ankara waxa ay ku baaqday xabad joojin deg deg ah waxaanay taageertay dadaalka koonfur africa ay ku geysay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ku baaqay in dagaalka israa'iil ee qasa lagu tilmaamo xasuuq eedaas oo ay israa'iil beenisay dhinaca kale ankara kumanaantan oo gargaar ah ayay u dirtay qasa sidaas oo ay tahay turkiya waxay sii waday xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya iyaga iyo israa'iil inkasta oo ay soo jeedisay baaqyo xoog iyo oo caro ku jirtay arrinkan ayaa ku keenay dowladda turkiya kacdoona gudaha ah wasaaradda ganacsiga turkiya ayaa sheegtay in tallaabooyinkan la qaadi doonaan lagu beegsan doono afar iyo konton badeecadood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin birta marmarka sibirhka alumiyamka bulinketiga ama jaajuurka alaabada bacriminta qalabka dhismaha iyo wax soo saarka shidaalka duulista iyo kuwo kale dadka ka faallooda siyaasadda turkiya ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabooyinkan turkiya ay qaadayso ay soo habsaameen haddaba wax ma ka bedeli doontaa siyaasadda ama dagaalka israa'iil ee ka dhanka ah qasa su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed amtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil ee dalka britain waa mahadsan tahay xafiid waanu ku salaamaya runtii su-aasha ah ma la soo daahay turkigu tillaabada tan uu hadda qaaday waa laba daraal oo haa waa la dhihi karaa oo runtii dee shan bilood lix bilood ayuu dagaalku socday mar horea laga filaya culaysya intaan ka badan laakiin dhinaca kalena waxaa runtii la dhihi karaa waddanka turkiya maadaama hadda culays xoog lihi dunidii oo dhanu ka yimid israa'iil la saaray khaasatan netanyahu la saaray oo oo adduunkii o dhan hadda farta ku soo wada fiiqayaan in culayska lasii badiyo dusha lagaga sii tuuro ayay waxaan is leeyahay ayay turkiga ka tahay oo maaragtay waxay sii xoojinaysaa xoogaga faraha badan ee kala duwan hadday tahay xagga reer galbeedka hadday tahay xagga wadamada koonfurta ameri waqooyiga koonfurta america iraadee iyo hadday tahay xagga africaba carabta ama dunida islaamka culeysyadaasoo dhan inay maaragtay ku sii kabto oo maaragtay runtii turkigu uu tillaabadaas ka dhigo mid kaabta culeysyada faraha badan ee jira dowladda turkiya ayaa sheegtay in xanibaadani ay sii jirayso ilaa inta israa'iil oo ay waajib ku tahay shuruucda caalamiga ah ay si deg deg ah ugu dhawaaqda xabad joojin ogolaatana socodka gargaar bani aadnimo oo ku filan marinka qasa israa'iil oo ka jawaabaysa tallaabooyinka turkiya ayaa wasiirka arrimaha dibadda israa'iil eli ekohen uu sheegay in ankara heshiisyadii ka dhexeeyey si gaar ah ay u jebisay wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay in madaxweynaha turkiya rajab tayyib erdoqon uu mar kale u hurayo danaha dhaqaale ee dadka turkiga si uu u taageero xamaas waxaana uga jawaabi doonaa si lamid ah ayuu yidhi sida uu hadalka u dhigay haddaba turkiya tallaabadan uu qaaday ma ku filan tahay wixii laga filayay dagaalka qase maadaama oo turkiya ka mid yahay wadamada awoodda iyo saameynta badan ku leh dunida waa kan mar kale injineer axmed abtidoon kan kale oo ah runtii wixii laga filayey turkigu maadaama uu yahay wadamada ugu tunka weyn la dunida islaamka qasa waxaa hubaala horta inuusan turkigu marnaba qarsanin in waddanka israa'iil ay markiiba ka hor yimaadeen dagaalka qasa oo dhowr jeerna ay tahayse markii ugu horreysa hadda ahayn ee dagaaladii hore ee qasa ee lagu qaaday turkigu mar walba u ahaa kan u taagnaayoo ka jawaaba khaasatan erdogan wax yar kadib markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas turkiya iyo israa'iil waxay kala qaateen safiiradoodii laakiin ganacsigii u dhexeeyey waxba iskama bedelin tallaabadan turkiya ayaa ah tii ugu horeysay ee muhiim ah oo ay cankara ka qaado israa'iil tan iyo markii uu dagaalku bilowday intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsanid cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
natiijooyin lama filaan noqday ayaa ka soo baxay ciyaarihii xalay ka dhacay magaalooyin ku yaala yurub kuwaas oo ka tirsanaa is-aragga koowaad ee wareegga siddeedda koox ee koobka yuruba liig kooxda liverpool oo loo saadaalinayay inay koobkan ku guulaysan doonto ayaa khasaaro xoog leh kala kulantay ciyaartii ay la dheeshay kooxda atalanta ee dalka talyaaniga ciyaartii xalay oo ka dhacday gegida anfield ee magaalada liverpool ayay atalanto ku badisay saddex iyo eber laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka weerarka ka ciyaara jianluka skamaka halka goolka saddexaad ee quusiyey liverpool uu dhammaadkii ciyaarta keenay laacibka isna weerarka ka ciyaara ee mario bashalig si ay liverpool u gaarto wareegga xige ee semifinalka ayay khamiista dambe u baahnaan doontaa inay atlanta uga soo badiso ugu yaraan afar iyo ebir a c milan oo aana weligeed qaadin koobkan yuruba league balse ah kooxda labaad ee uga hanashada badan koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions league ayaa ciyaar ay xalay garoonkeeda sansiiro ku martigelisay naadiga roma ku khasaartay hal iyo eber goolka guusha ee roma waxaa daqiiqadii toddobiyo tobanaad madaxa ugu dhaliyey laacibka difaaca dhexe ka ciyaara janluka mancini milan oo aanan soo bandhigin ciyaarihii toddobaadyadii dhowaa looga bartay ayaa u baahnaan doonta in ay roma kaga badiso ugu yaraan laba iyo eber ama wax ka badan markii ay toddobaadka dambe isku arkaan magaalada roma si ay ugu gudubto wareegga afardhammaadka kooxaha kale ee xalay badiya waxaa ka mid ah hogaamiyeyaasha horyaalka jarmalka ee bayan liverkusen oo xilli ciyaareedkan aanan marnabo dhinaceeda dhulka la dhigin dhammaan ciyaaraha ay dheeshay ee horyaalka jarmalka kan koobka jarmalka iyo horyaalada yurub waxay laba iyo eber xalay uga farxalatay kooxda westham ee dalka ingiriiska liverkusen oo axadda soo socota ku guulaysan karta horyaalka bundesliigaha jarmalka haddii ay ka badiso kooxda weder bremen ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyey xalay hofman iyo boniface ugu dambayntiina kooxda difaacanaysa horyaalnimada bortuqiiska ee benfica ayaa laba iyo hal ku garaacday naadiga olymbic de marsey ee dalka faransiiska labada gool waxaa benfica u kala dhaliyey rafa silva iyo angel de maria lugta labaad ee wareegan sideedda ee koobka yuruba league ayay kooxuhu isaga hor imaan doonaan khamiista soo socota dhegaystayaal xubinta ciyaaraha intaa haynoo joogto
mahadsanid nuur bukhaari haatanna dhinacii heesaa dabacsan allah u naxariista xaliimo khaliif cumar magool heestaasi xaliimo khaliif cumar magool ayaan kusoo xirayna idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo nuur bukhaari oo idinla intaaynu ku kulmi doonno idaacadda galabnimo nabadgelyo